halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan internetka v o a somaly com
waa subax dhegaystayaal axada halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa washington oo diseembarna ay tahay labo saaka sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeena saaka waxaa idinla socodsiin doona saare ciidla nuur iyo anigoo ah saare cabdi axmed
qodobada aad dhegaystayaal saaka ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mida doorashada madaxweynenimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo mar kale dib loo dhigay
horta midaan ka roo dowladda soomaaliyeed ee uu madaxweynaha ka yahay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waa dowlad soomaaliyeed annaguna dee jamhuuriyad goori u go'day oo madax bannaan ma nihin waxaan ka tirsannahay jamhuuriyadda soomaaliyeed laakiin inteed madax bannaan baynu nahay madax bannaanadeenu ma aha in dowlad waxaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo ka mida dhegaystayaal dhul gariir xooggan oo la sheegay inuu ku dhufto gobolka alaska ee dalka maraykanka ugu yaraan laba milyan oo qof oo dalka yeman ku suganna waxaa la sheegay in xaaladooda nololeed ay halis ku jirto qodobadaasiyo kuwo kale ayaan barnaamijka subaxnimo idinkugu haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
war ka soo baxay wasaaradda difaaca maraykanka ayaa xalayto lagu sheegay faahfaahin la xidhiidha sida loo qorsheeyey aaska madaxweynihii hore ee maraykanka george h w bush oo jimcihii ku dhintay gurigiisoo ku yaala magaalada houston ee gobolka texas iyadoo da-diisu tahay afar iyo sagaashan jir george h w bush oo xilka madaxweynenimo hayay intii u dhexaysay sanadihii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetankii ilaa kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii ayaa arbacadaasi heer qaran ah loogu aasi doonaa magaalada washington ee caasimadda dalka maraykanka meydka madaxweyne george h w bush ayaa isniinta soo socota laga soo qaadi doonaa gobolka texas iyada oo ilaa inta la gaadhayo toddobada subaxnimo ee arbacada meydkiisu ooli doono goob loo cayimay oo ku taalla magaalada washington d c war ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka xalay ayaa isagana lagu sheegay in madaxweyne donald trump uu ka qaybgeli doono aaska madaxweynihii hore ee maraykanka george h w bush ugu yaraan boqol qof oo ay ku jiraan lix iyo toban ka mid a ciidamada booliiska ayaa lagu soo warramaya inay ku dhaawacmeen laba boqol oo kalena lagu xirxiray sabtidii shalay ahayd kadib markii dibadbaxyo isu roga rabshado ay ka dhaceen magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska banaanbaxayaashan ayaa waxaa la sheegay in ay socdaan asbuucii saddexaad oo xiriir ah waxaana banaanbaxayaashu ay isugu imaadeen bartamaha caasimadda dalkaasi ee baariis iyadoo laga cabsi qaba in ammaanka ay qalqalgeliyaan waxaana booliiska iyo madaxda magaaladaasiba ay la hardamayaan sidii ay u dejin lahaayeen xaaladda madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa waxa uu sheegay in banaanbaxyadani ay yihiin kuwo dadka wada ay ku doonayaan inay kusii faafiyaan rabshadaha iyo deganaansho la-aanta ay wadaan taasina ayuu yiri ay isku dayayaan inay ka hortagaan oo ay tahay wax aan la qaadan karin isagoo la hadlayay shir jaraa-id oo uu qabtay dalka argentino oo uu shir ugu sugan yahay ayaa wariyaasha wuxuu u sheegay in uu rabo inuu kulan la qaato marka waddankiisa uu ku noqdo golaha wasiirada kuwooda amniga ee quseyso si arrinkaasi wax badan looga qabto
subax wanaagsan akheertana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington markii saddexaad ayaa la sheegay in dib loo dhigay doorashada madaxtinimo ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya inkastoo si rasmiya aan loo shaacin sababta haddana maamulka sida ku-meelgaadhka hawsha doorashada koonfur galbeed weli gacanta kusii haya ayaa sheegay inay jirto caqabado ku saabsan isfaham waa xagga siyaasadda iyo xilwareejinta maamulka oo keentay dib u dhacyada doorashada sahre cabdi axmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed oo ka warramaya sababaha keenay dib u dhaca doorashada zahray waa mahadsan tahay adiga iyo dhegaystayaasha soomaaliyeed oo hawada sida tooska inooga dheehanayoo meel walba joogaanba waa salaamayaa waxaan rabaa marka ugu horeyso bal inaan daqiiqad kusoo kooboon dib u milicsado guud ahaanba maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo madaxweyne shariif xasan uu madaxweynaha ka ahaa afartii sano oo lasoo dhaafay zahray afar iyo tobankii toddoba iyo tobankii novembar labada kun iyo afar iyo tobankii bay ahayd markii madaxweyne shariif xasan sheekh aadan loo doortay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waad og tahay oo inta aan madaxweyne shariif xasan la dooranin dadka reer koonfur galbeed soomaaliya waxay intooda badan isku haysteen qaabkii maamulka koonfur galbeed soomaaliya loo dhisi lahaa muddo sanad iyo xoogaana kala duwanaansho fikir ama aragti baa jirtay oo saad og tahay bazahray dadka iyagu qaarkood waxay lahaayeen lix gobol baynu dhisanaynaa qaarna waxay la yidhaahdeen saddex gobol baa la dhisayaa walow intuba ay ka midaysnaayeen waxa ay doonayeen ay ahayd in maamul laga helo gobolada koonfur galbeed soomaaliya hase yeeshee toddobiyo tobankii novembar afar labada kun iyo afar iyo tobankii bay suurtagal noqotay in madaxweyne shariif xasan sheekh aadan la doorto ha yeeshee dadka soo doortay madaxweyne shariif xasan ma ahayn xildhibaano ka yimid koonfur galbeed soomaaliya waxaa dooratay ergooyin kala duwan oo ka kala yimid gobolada shabeellada hoose bay iyo bakool oo tiradoodu sidii markii lagu qiyaasay toddoba boqol iyo labaatan xubnood ay ahaayeen marka waa hagaag waa gartay wasiir laakiin ma jirtaa dad badan siday u arkaan in siyaasadda dowladda soomaaliya iyo mucaaradka dhinacyada iska soo horjeeda ee ama soomaaliya inteeda kale ka jira ama xamar ka jira in baydhabo doorashadeedii hadda ay qasayso oo haddii wax dowladda ay ka samaysana qolada mucaaradka ee la boodayso la ordayso dowladdiina lagu xaglinayo in xataa musharaxiinta qayb ka mida ay wataan oo ay keeneen xataa ciidamo gaar ah oo musharaxiinta qaarkood ilaalinaya taasi sidaasi ma uga muuqdaa jawigaasi magaalada baydhabo maya maya zahray horta midaan karo dowladda soomaaliyeed ee uu madaxweynaha ka yahay mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waa dowlad soomaaliyeed annaguna dee jamhuuriyad gooni u go-day oo madax banaan ma nihin waxaan ka tirsannahay jamhuuriyadda soomaaliyeed laakiin isteed madax banaan baynu nahay madax banaanideenu ma aha in dowladnimada soomaaliyeed mid ka hor imanaysa ay tahay musharaxiinta reer koonfur galbeed soomaaliya ee hadda joogo oo sida dhabta isu soo sharaxayna waxaa weeye lix qof lixdoodana shahaadooyinkoodii waa la siiyey xaq bay uleeyihiin musharax kastoo istaraatiijiyadda uu rabo koonfur galbeed soomaaliya inuu ku hago bulshadu ka dhaadhacsada isagaa sheegan karo marka musharaxiinta iyagu markay xilka doonayeen way is eedeeyaan oo hebel baa sidaasoo hebel bay dowladda wadataa iyadaasay ku taallaa laakiin baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya laga rabaa in ay kala xushaan cidda ay u gartaan in afarta sano ee soo socota koonfur galbeed soomaaliya lagu aamini karo ruuxuu yahay musharaxiinta qaar saaad adigaba sheegtay ciidamay la yimaadeen baa tiri waa sax musharaxiinta qaarkood waxay hayeen xilal saray ka hayeen dowladda dhexe qaarna deeba waa muwaadiniin soomaaliyeed oo xilal sare aan haynin oo iyagana saafyadooda iyo waxa gaarka u ah magaaladaba ku hayso marka waddankeena duruufaha ka jiro amni waa la yaqaanaa iska daa dadka xilalka doonaya shabaabku waxay dhibaateeyeen hooyooyinka iyo culimaa udiinka ay dhibaateeyaan marka qofka in inta ololahan kambeenka uu ku jiro nafsadiisa ilaashado amnigiisa uu ilaashado wax ka mamnuucay zahray ma jiraan marka taasna justification ma noqon
kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed oo khadka telefoonka xalayto ugu waramay sahra cabdi axmed sidoo kale dhegeystayaal waxaa naga xusuusina wasiirku inuu marti ku yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystayaasha oo aad galabta dhegeysan doontaan islamarkaana kaga bogan doontaan arrimahaasi iyo qodobo kale oo la xidhiidha maamul goboleedka koonfur galbeed
intiina haatanba sida tooska hawada nooga dhagaysanaysa weli washington ayaad nagala socotaan iyo idaacaddeenna subaxnimo intii aysatana waxa ay dib uga dhagaysan karaan v o a washington boggeenna internetka ee v o a somaali com hay-adda cuntada adduunka ee w f b loo soo gaabiyo magaceeda ayaa ka digtay in malaayiin qof ay noloshooda halis ku jirto dalka yeman dadkaasi oo la sheegay inay macaluusha hayso kadib markii muddooyinkan dambe dagaalka ka socda magaalada dekadda ee xudayda uu saameyn ku yeeshay wariyaha v o e da liisa shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada geneef ee dalka switzerlan waxaase soo jeedinaysa shahre cidlanuur nolosha dadka reer yeman ee ku nool magaalada xudayde iyo agagaarkeeda ayaa halis ku jirta tan iyo bartamihii bishii noofembar ee iminka dhammaatay markii ay xulafada carbeed ee sacuudigu hogaaminaya ay bilaabeen duqaynta magaalada xudayda oo ay sheegeen inay ku bartilmaameedsanayaan jabhadda xuutiyiinta dagaalkaasi cusubi wuxuu dhaliyey inay joogsato shaqada dekadda xudayda oo nolosha dadka badankooda ay ku tiirsanayd shirkadihii maraakiibtuna waxay ka cabsadeen halis soo wajahda ganacsigooda warbixintan w f b ayaa lagu sheegay in ku dhowaad boqolkiiba toddobaatan raashinka dalka yeman lagu cuno iyo adeegyada kale ee nolosha ku xidhiidhsan ay ka soo degaan dekadda xudayda waxaanay w f b tilmaantay in ay ka digayaan nolosha malaayiin qof oo xaaladoodu halis tahay warbixinta w f b ayaa lagu sheegay inuu istaagay ganacsigii islamarkaana dadka badankoodu ay waayeen raashin ay ku quudiyaan qoysaskooda afhayeen u hadlay hay-adda w f b master her farsuwel ayaa sheegay in labaatan milyan oo qof aanay haba yaraatee wax cunto ah ka helin hay-adaha caalamiga ah oo ay ku jirta w f b waxaana uu intaasi raaciyey in dadkaasi ay markoodii hore ku tiirsanaayeen raashin ay suuqyada ka iibsadaan helitaanka raashinkaasina uu haatan gabaabsi noqday If this situation persists or further deteriorates, it will have drastic impact on food availability and prices in the market and make it, it increasingly difficult for Yemeni families to afford their basic needs. The food today haddii xaaladani sii socoto ama ay ka sii xumaato sida ay hadda tahay waxay saamayn halisa ku yeelanaysaa helitaanka cuntada iyo qiimaha raashinka taasina waxay khatar sii gelinaysaa nolosha qoysaska yeman oo aan awoodi karin inay helaan baahida daruuriga ah maanta ayuuba raashinka yar ee suuqa yaallaa qiimihiisu cerka isku sii shareeray haddii doonyaha marmar raashinka keenaa joogsadaanna way ka sii daraysaa xaaladdu farhuusel waxaa kale oo uu sheegay in dekedda magaalada xudayda ay xudun u tahay nolosha dadka reer yeman xidhitaanka dekeduna uu caqabad ku noqonayo beesha caalamku inay u gargaarto dadka dhibaataysan haddii macaloosha iyo duruufta haatan jirtaa sii socotana ay noqon karto waxa dhow laga murugoodo qaramada midoobay ayaa marar badan ugu baaqay caalamka in wax laga qabto xaaladda bini-aadaminimo ee sii xumaanaysa ee ilaa hadda ka jirta dalka yeman tan iyo markii ay dagaaladu ka bilaabmeen w f b waxay sheegeen in raashinka dadka macaluulaya la siin karo muddo laba bilooda ay bakhaarada ku hayaan balse ay adag tahay sidii loo gaadhsiin lahaa waxaa kale oo master farhuusel sheegay in ay ku howlan yihiin sida ay raashinka uga dejin lahaayeen dekedda magaalada cadan iyo dekedda magaalada salala ee dalka cumaan sidaasina ay ku wadaan inay ku gaadho dadka baahan haddii aan wax carqaladihii ka hor iman
waa hagaag warbixintaasi magaalada jeneva ee dalka switzerland waxaa ka soo dirtay wariyaha v o eda liisa shalayn saare ciidla nuur ayaase soo koobaysay
halkaasa dhegeystayaal nagala socotaan waa v o e washington qoraalka buugaagta iyo akhriska ee soomaalida ku nool gudaha iyo dibaddaba ayaa kor u kacay sannadahan dambe marka laga soo tago sheekooyinka taariikhda suugaanta ay soomaalidu aada wax uga qorto waxaa kaloo ay waayadan dambe ku soo biiray buugaag soomaalidu qortay oo dhowr ah oo laga qoray qurbaha ay soomaalidu u hayaantay buugga soomaalida minnesota oo afka ingiriisiga ku qoran loona yaqaano somalis in minnesota waxa uu ka hadlayaa sidii soomaalidu ay ku degtay gobolka minnesota oo haatan ay aada ugu badan yihiin jaamac buulo jaamac ayaa waraystay qoraaga buuggan axmed ismaaciil yuusuf oo sidoo kalena qoray buugaag dhowr ah oo uu arrimo kala duwan kaga hadlayo
runtii waxa weeye dadku mararka qaarkood marka su-aalahaas su-aashaa la weydiiyo gaar ahaan soomaalidu iyagaa lasoo cararo waxay yidhahdaan waxaanu habeen bay igu dhasheen aniga se murjidu runtii buugga sida loo qoraya waxaa igaga timi laba qof oo aanu asxaab nahay midba uu qayb la yimi markii hore dabeetana ra'yiguuna anigu meeshii kala booday oo intaan anigu awr saaray aan dabeetana awrkii dejiyey oo aan idhi anigu anigaa iskale sheekadu markii hore waxay ka timi kelmadda la yidhaahdo sahan iyada laftirkeeda iyo siday soomaalidu meesha ku timi nin baa wuxuu ka qoray article aanu asxaab nahay oo cabdi carab xuseen la yidhaahdo nin maalqabeena iminka inkastoo buuggani uu ku qoran yahay afka ingiriiska cutubyada qaar ayaad u daysay ereyadii soomaaliga ahaa sida war sahan iyo martisoor maxaa u sababa waxa ay ahayd ahayd kelmado aad u muhiima oo iyaku xidhiidhiyey buugga oo dabeetana u noqday cayn iyo bayd cayn iyo baydda midba markaa awrka la rarayo midna lagama maarmo marka waxay ila noqotay kelmadahaas in aan dadka englishta ku hadla u yar macnayo hase yeeshee aan soomaalidii na tuso qiimaha ereyadananuna leeyihiin iyo sida ay u xambaarsanaayeen iyo ka laftalkoodu ay buugga ay u hageen oo haddii aan iyar dib ugu noqdo sahan waxa uu noqday qodadkii sidii ay u baadi dooneen meesha tanu inay cosob leedahay warkuna wuxuu noqday sheekadii sidii loo qaaday ay dadkii ay isugu gudbiyeen martisoor waxa ay noqotay sidii ay soomaalidu laftirkeedu halka kan loogu soo dhoweeyey ama ay iyaka laftirkooduba ay isugu gogol dhigeen oo mid waliba uu kii ka horreeyey uu intii uu kusoo hirtay kii soo gaadhay ee ka dambeeyey isaga laftirkiisu iyadoonay qabiil loo eegaynin uu soo hooyey uu lacag amaahiyey uu gaarigiisii ku qaaday axmedow inkastoo la filayo soomaalida inteeda badan inay fahmi karaan xargaha aad ka sheekaysay ee cayn iyo baydh ay waxaan u malaynayaa jiilal badan oo wakhti dambe korayna inaysan garanayn hoggaan allaha ka dhigay marka ma inoo micnayn kartaa
wallahi sheekadaas labada waxyaaloodba anigana way igu cadaynaysaa dhacdana way igu cadaynaysaa reer miyinimadaydiina way igu cadaynaysa inkastoo reer miyinimada aanba ku faano marka waxa weeye waxyaalaha aan mararka qaarkood ka tiiraanyoodaabay ku jirtaa iyada laftirkeedu oo aan u malaynayo meelaha ku cadaynaya inuu in soomaaliga laftirkiisu uu isa weerar uu kusoo maqan yahay caynku waxa weeye xadhig lagu xidho awrka marka la rarayo lagaga xidho caloosha si uu u qabto rar dusha ka saaran oo aanu rarku aanu uga dhaadan baydu laftilkeeduna waxa weeya iyada laftilkeedu waa xadhig kale oo qoorta soo mara oo lagu yar si aan lagu adkaeyo rarkaa awrka saaran si aanu rarkaa awrka saarani xagga dambe uga deginin oo markuu awrku uu soconayo sida awrtu waa tayare ee tallaabada ee ruuxda marka inaanu rarkii dee dib xagga dambeba ka dhicin macluumaadka buugga ku qoran waxaa ka mid ah dhibkii ay soomaalidu ka martay guryaha sida aad ku qeexday bogagga afartan iyo saddex ilaa afartan iyo shanna waa duruuf ay soogolootiga oo dhan ay maraan qaybtan waxaa ka mid ah laba qof oo aad sheegtay in ay door lixaad leh ku leeyihiin soo dhicinta xuquuqda soomaalida gobolka ku cusbayd labadaas qof iyo doorkoodii bal wax nooga taabo waliba labadaas qof waxay ahaayeen laba qof oo aanu si fiican markii dambe isku baranay laakiin aanu isku baranay qadiyadda soomaalida oo markaa dad waxaanu ku tilmaami jiray hororo guryaha dadka ka kiraya cunayey uga soo gurmaday marka dadkaas ama dad macnaha haddii aan af soomaaligayga yar jilciyo dad maxay ahayd tay dadka soomaalida dhibaato weyn u haystay oo khiyaaneyn jiray aan danna ka lahayn labadaas qof ee iyagu iskaashaday midna wuxuu ahaa lawyer oo waxaa la odran jiray greg lewis greg wuu joogaa weli gobolkan buu joogaa waxa uu gacan weydiistay gabadh iyaduna social workera oo la yidhaahdo john john resnick baa la odhan jiray xilligaa dumarku magacyadooda way isbedbedelaan laakiin laba qof oo bay ahaayeen cadcad oo maraykan ah ay dabeetana bini aadanimada xuquuqal insaanka iyo dadka sida ay ugu debacsan yihiin daraaddii ugu soo gurmaday soomaalidii halka kan deganayd magaalada minneapolis axmed ismaaciilow waxaa buugga soomaalida minnesota ku dhex jira sawirro aad u fara badan oo kala duwan oo soomaalida iyo deegaanadoodaba ka mid ah maxaad ku doorbiday sawirada buugga ku jira inaad ka soo xulato sawirada kale
sawiradaasku sawirahan doonayay bay ahaayeen inaan ku yar muujiyo dad iyo ka laftirkoodu hibo gooniya sida sawirada qaarkood waxaan ka garanayaa iminka hadarta buugga iima horyaalo cabdi rasaaq xaaji xuseen sarwasaarihii labaad ee soomaaliya marka nin adiga laftirkayga aadiyala qiimo badan buu ahaa dadka intiisa kale laftirkooda oo siciid saalax kamid yahay siciid saalax waxaa weeye gabayaa isaga laftirkiisu waaada qori jiray waa nin carigeena maxay ahaytee caan ku ahaa magac wanaagsanna ku leh aniguna gaar ahaan aan cisciyo oo aanu ka wada nimi jiid iyo gobolka sanaag ama meel aanu ku abtirsano oo la yidhaahdo ceergaabo so waxaanu naga jeedaa yes taswiiraha yaryar waxaan kusoo qaatay qofba muhiimad gooniya ayuu ila lahaa waxaa kale oo ku jira ninka la yidhaahdo doctor cabdiraxmaan maxamed xasan doctor cabdiraxmaan maxamed xasan waxa uu ahaa macalinkaygii dugsiga dhexe oo waxa uu noogu yimi ceergaabo wixii la odhan jiray national servicesku beri ay jiri jireen annagoo u naqaana inay hargeysa iyo muqdisho iyo yihiin wadamo kale marka cabdiraxmaan wuxuu ahaa macalimiinta weli qalbigayga ku jira ee markii aan soo korayay aanan iloobinin maalin maalmaha kamid un baanbaanuna iskaga soo horbaxnay minneapolis kaasi wuxuu ahaa qoraa axmed ismaaciil yuusuf oo waryaha v o eda jaamac buulo jaamac uga waramayey buugga uu ka qoray arrimaha soomaalida degtay gobolka minnesota oo haatan ka mid ah gobolada ay ugu badan yihiin dalkan maraykanka sidoo kale qoraagu waxa uu qoray buugaa kale oo kaasi ka duwan waraysigaasi oo dhammaystiran waxaad dhegeystayaal ka heli doontaan bogga internetka ee v o e somaali dotcom halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o e washington
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o e mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaaliyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o e maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo
waa hagaag halkaasi weli aad nagala socotaanna waa washington dhegaystayaal dhulgariir xoog badan leh ayaa dhowr mar oo kala duwan ku dhuftay gobolka alaska ee dalkan maraykanka jimcihii iyo sabtidii shalayba welina waxaa jira digniinaha la sheegaya inuu mar kaleeto soo noqon karo dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay toddoba magnitutude oo ah heerka lagu qiyaaso dhulgariirada cabirkooda dhulgariirkan ayaa markii hore ka bilowday meel qiyaastii saddex iyo toban kilomitr u jirta magaalada ancroach oo ay degan yihiin dad ku dhowaad la sheega afartan boqolkiiba inay yihiin dadka ku dhaqan gobolkaasi saare cidla nuur ayaa waxaa haddaba ay wareysatay asad yuusuf ismaaciil oo ka mida soomaalida degan magaalada ancroach
walaalo mahadsan tahay horta waxaan ku dareennay uun guryaha oo gariiraya oo ruxmaya ayaan ku dareennay oo magarata iyo qaylo dhacaysa dadkii oo qaylinaya ayaan ku dareennay dhulgariirkii kadib dadki way yaaceen dibadda u yaaceen dee qof walba cabsi iyo magaranaysaye dee siduu naftiisa badbaadin lahaa ayuu ku tala jiray saasaan ku dareennay markii hore marka goormuu bilaabmay markii ugu horreysay wuxuu bilaabmay jimcihii sideedii iyo sagaal latan daqiiqo subaxnimo ayuu bilaabmay dhulgariirku muddo sakinaa buu socday haddana mid kale ayaa bilaabmay oo lix minad u dhexeeyey waan gartay marka magaalada aada joogto magaceed maxaase khasaare soo gaadhay magaaladaan joogo waa ancarage gobolkuna waa alaska state khasaaro badan baa soo gaadhay oo u badan damageka wadooyinka iyo gawaadhi badan oo burburay iyo meelaha iskuullada oo iyaguna qaarkood dumay cusbitaallo iyaguna jira ruufafka uu ka qaadmay ayaa jira laakiin wax dhimasho ah weli hadda may sheegin laakiin waxaa kaloo jirta in maharadihii oo dhan xidhmeen oo meel gaas laga qaataa jirin meel cunto laga qaataa jirin oo maharadihii gebigoodaba macaani marku ruxmeen guryihii ruxmeen alaabtii wada daateen taasina ay noqotay dadki inay meel wax ka iibsadaan ay aada iyo aada ugu yaraato waan gartay asad hore ma loo sii saadaaliyey digniin ma laydiin sii sheegay in uu soo socdo dhulgariirkaasi may markii hore waxaan ku war helnay un dhulgariirkaa socda laakiin markii dambe dhulgariirku dhacay ayay qoladan cimilada saadaalisa ay noo soo dirtay maasejiyo iyo alaarmiyo ay leeyihiin sunaami baa soo socota xagga buuraha iyo meelaha fogfog taga oo gawaadhida gaaska buuxsada cuntooyinna qaata markaa ma tagteen buuraha waanu tagnay waxay taasina darqi bay nagu noqotay oo ciriiri bay nagu noqotay inaan meeshii gaadhno muddo saacaday nagu qaadatay meeshaan fogeyn maxaa yeelay maheradihii baa xidhnaa dadkiioo gawaadhi wada kaxaystay deetana waxay noqotay inay rash noqoto oo qof kastaba gaarigiisi watuu doonay inuu gaas meel ka qaato maheradihii gaasta laga qaadaynana ay xidhnaayeen markaas saacadaan ku maqneen halkaas cimilada ka waran qabow ma jiraa xaaladdu siday tahay xagga cimilada cimilada qabow baa jira slow baa da-aya marka baraf baa da-aya barafadaaya qabow baa jira intee leeg baydi ku qaadatay markaana dib ugu soo noqotaan guryihiinii muddo adigu dhowr saacadooda ayaa dana nagu qaadatay inaanu guryihii kusoo noqonno oo markii ay qoladan weatherka saadaalisa ay sheegeen in sunaamigii la kansalgareeyey oo sunaami jirin ayaanu soo noqonnay waanu guryihii ku soo noqonnay waan gartay markaa iminka xaaladdu waa sidee maxaase wax walwalihima jiraayo laydiin sheegay markii hore xaaladdu aad bay u xumayd dadka cabsi baa ku wada dhacday oo gobolkanna waxaa jirta nineteen sixty four inuu dhulgariir weyne ka dhacay oo dad badani ku dhinteen dabeetana dadkaas cabsidii ayay qabaan dadka ayan kale emigrantigaana waxaanu haynaa historygii marka cabsi badan badan badan baa jirtay laakiin iminka iskuuladii oo xidhnaa iyo shaqooyinkii iyo dadkii la fasaxay waxaad moodaa maanta in normal magaalada kusoo noqotay leerkii oo goonaa in leerkii soo noqday waan gartay asad markaa ma magaalo keliya oo anchorage unbuu dhulgariirku ka dhacay mise guud ahaan gobolka alaska ayuu saameeyey gobolka alaska magaalooyin ka mid ah ayuu saameeyey oo magaaladeedu ka mid tahay annaga meel noo jirta shan mayl oo waqooyiga naga xigta ayuu ka dhacay magaalo kale oo laydhaha wasiila ayuu ka dhacay magaalo kale oo laydhaha jugaag wey buu ka dhacay magaalo kale oo laydhaha eagle rival buu ka dhacay waxay taasina sababtay in dadkii magaalada joogay ee u shaqa tegi jiray magaalada wasiila ama halkan u shaqa tegi jiray inay ilaa shalay gadoomeen sababtuna ah waddooyinka ay go-een oo aada iyo aad waddooyinka u go-een eerboodka oo kalea xidhnaa isaguna oo diyaarada ka soo degaynin diyaaradina inay ka dhoofaynin oo waddooyinkii waaweynaa haanweeyadii eerboodka tegayay exitadii looga baxaya baa go-ay sida haanweyga weyne minnesota la yidhaahdo exitadkii baa go-ay taasina waxaa keentay in diyaaradihii ay hakadaan guy duunayan ay hakadaan faleedo badan halkaa ay ku ay ku kansalmaan waan gartay marka maxaa ugu badan ee iminka dadku ka walaacsan yihiin dadku waxay ka walaacsan yihiin in de macanii waxaan iminka dhacay waxay dadkii meesha deganaa ay leeyihiin waa dhugurida berigii nineteen sixty four ka dhacay oo kale ayuu u eeg yahay marka cabsi ama dadku dareemayaan iyo dhugurida kale iman doona cabsidaasaa jirta laakiin maanta magaaladu waa normal cabsi aada iyo aada u weyn ayaa dadkii haysa gobolkan deganaa iyo magaalada aan joognaba nolosha ka waran dadka intee leeg baa ku nool gobolka alaska dadka maxay noloshooda ku tiirsan tahay dadka noloshoodu gobolkan waxa ku nool toddoba boqol iyo konton kun oo gobolka maraykanka ugu weyn magaalada aan joogna ugu dad badan saddex boqol iyo konton kun ilaa saddex boqol baa lagu qiyaasaa noloshoodu waxay ku waxay ku ku xidhan tahay gaastay ku xidhan tahay gobolkana gaas buu leeyahay fiishbay ka shaqeeyaan oo gobolkan fiish buu leeyahay marka waa gobol aada iyo aada u fiican oo dhaqaalo leh waxyaabahaasu markaa ma garanaysaa ay ka shaqaystaan ay ku nool yihiin
kaasi waxa uu ahaa asad yuusuf ismaaciil oo ka mid a soomaalida degan magaalada ankroj wuxuuna u warramayay sahre cidla nuur markanna codka cabdulqaadir jubba iyo heeska shamis codkaasi baxsan dhegihiina uga sii tegi doonaa cabdulqaadir jubba sahre cidla nuur anigoo sahre cabdi axmed iyo jaamac bulla jaamacba dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo